aynu ku bilownay derek shovin oo ah askari horey ugu tirsanaa booliiska magaalada minneabolis kuna eedaysnaa dilka george floyd oo ahaa nin madow ayaa shalay galab lagu helay dhammaan dembiyadii lagu soo ogay guddi xirbeegtiya ah oo ka koobnaa laba iyo toban xubnood oo dhegaysanaysa intii dacwaddu socotay ayaa aqlabiyad ku gaadhay in derek shovin uu dembiilo yahay warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada minneabolis ka soo diray wariyaha v o eda faarax maxamed cali faarax buluw xerbeegtidan oo dhegaysanaysa intii ay socotay dacwaddan ayaa si buuxda ugu dhawaaqay inay derek shofin ku heleen dhammaan dembiyadii lagu soo eedeeyey kuwaas oo ay ka mid tahay inuu si ulakaca u dilay george floy oo ka mid ahaa bulshada madowga waddankan maraykanka xukunkan oo ka mida kuwa ugu caansanaa cadaaladda gobolka minnesota ayaan waxaan wax ka weydiiyey cabdiwaaxid qalinle oo ah garyaqaan ka howlgala magaalada minneabolis
xerbeegtidu waxay si buuxda isugu raacday in ninkaasi ay ku heshay dembigii uu ku eedaysnaa oo ahaa faldembiye dil ah oo saddex nooc isugu jiray saddexdaa noocba ay yihiin saddex nooc oo ah noocyada dilka ee sharciga minnesota uu dhigayo ka koowaad oo ah derajada labaad oo qofkii lagu helo keeni kara xarig afartan sano ah iyo midka derajada saddexaad ah oo toban sano keeni kara iyo midka derajada labaad ah oo qaybta isna dilka uun ka mid ah oo keeni kara xarig ilaa shan sano ah marka sideedaba markii qofka dembiyadan lagu soo eedaynayo mid walba waxaa loo fiirinayaa falka uu geystay qofkan eedaysanuhu nawceebuu ahaa matalan derajada labaad marka laga hadlayo ee dilka qofku waa in uu qofkan waxyeello gaarsiinayay isagoon xataa ulakac ula jeedin haddii adigoo qof weerar ku qaada oo jirkiisa dhaawac u geysanaya ama qofkaas waxyeello gaarsiinaya haddii qofkaasi uu dhinto derajada labaad buu noqonayaa marka inkastoonad adigu inaad disho aanad ula jeedin laakiin ficilkaaga haddii ay ka dhalato dhimasha haddii ay ka dhalato qofkaasi dhinto waxaad noqonaysaa qof ku eedaysan ama lagu heli karo dembigaas qaybta labaad derajada saddexaad ee dilka waxaa iyada runtii loo baahan yahay oo shardi ah in qofkan falka geysanaya uu qalbigiisa arxandaro laga waayo arxandarro laga helo oo si bilaa naxariis ah oo aanay naxariisi ku jirin oo bili-aadamnimada ka baxsan uu qofkan ula dhaqmo kadibna ay ka dhalato dhimasha ay halkaas ay ka dhalato dibadbaxayaal ku faraxsanaa go'aanka xerbeegtidan oo ay ka mid ahaayeen soomaalida gobolka minnesota ayaa markiiba isugu soo baxay jidadka waaweyn ee bartamaha magaalada minneabolis kuwaas oo sheegay in keyskani uu ku soo dhammaaday cadaalad
maanta waxaa runtii banaanbax loo soo baxay markii ay maxkamaddii ay soo saartay in la xukumay askarigii dilay walaalkeen george floyd runtii oo caalamka oo dhan iyo maraykanka o dhan maanta la sugayay lana filayey in runtii uu keysku si fiican u dhammaado oo la xukumo xukunkiina waa lagu xukumay dil baa lagu xukumay saddex xukumoo lagu soo rifaacay baa lagu xukumay alxamdulilah aq xaqii adduunkaba ah annaga xaq baa maanta aragnay laakiin inaf ma ahaan weli waxaa jira other cases oo furan oo aan waxba laga qaban including dalaal ciid oo hadda la dilay isaac aden and number of other ones so waa faraxsannahay laakiin asalaamu calaykum magacayga cumar faatax state senator district sixty two south minneapolis aad iyo aad baanu faraxsanahay maanta derek shroven found guilty on all three charges the only the second officer in the history of minnesota to be found guilty socota halkaa maanta waxaa ka socda dabaaldeg loogu dabaaldegayo xukunkii lagu riday ninkii booliiska ahaa ee dilay george floyd runtiina ahaa arrin aad iyo aad loo dhursugayey xeer ilaaliyaha guud ee gobolka minnesota keith allison oo horkacaya kooxda dacwad oogayaasha ayaa boogaadiyey xeerbeegtida iyo markhaatiyaashii ka hor hadlay intii ay maxkamaddu socotay waxa uuna ku baaqay in si weyn dib u habeyn loogu sameeyo booliiska gobolka minnesota qareenkii qoyska george floyd oo la yidhaahdo ben cram ayaa xaqiijiyey in madaxweynaha maraykanka jo baiden ku-xigeenkiisa kamala harris iyo marwada koowaad jill baiden iyo guddoomiyaha gobolka minnesota ay xiriir la soo sameeyeen qoyska george floyd kadib markii uu dhacay xukunkan waa markii ugu horreysay ee taariikhda gobolka minnesota oo ay maxkamadi dembi ku hesho askari hore oo caddaan ah kaas oo loo haystay inuu dilay qof madow ah
aad iyo aad buu mahadsan yahay faarax bulu oo warbixintaasi inala socotiinayey
haddaba dacwaddan oo indhaha caalamka oo dhamme ay eegayeen go-aanka laga gaaray ma aha mid la filayay su-aashaasi iyo kuwo kale oo la xidhiira dhanka sharciga ayaan weydiiyey garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota dhinac haddii laga fiiriyo ha way ahayd mid lasii lasii saadaalin karay sababtoo ah caddeymaha la hayay ayaa waxay ahaayeen wax ciidda ka badan ama maaragtay aada u fara badan oo ay ka mid ahaayeen cajalad la wada daawaday oo dadka dareenkooda wada taabatay iyo sidoo kale makhraatiyadii caafimaadka ee qalitaanka ku sameeyey soona bandhigayay wixii uu dhintay george floyd sina ma ahayn maaragtay wax la filan karo oo waa markii u horreysay oo askari gobolkan minnesota ah qof madow u dilay lagu helay dembigii dilka ahaa u geystay marka taas lafteeda maadaamana taariikh hore jirin waxaa iska jirtay walwal badan oo ku saabsan in ayna cadaalad dhacaynin laakiin runtii aad baa lagu faraxsan yahay guud ahaan macnaha sida loo xukumay askarigii hore derek shovin waayahay marka aminow dembiyada lagu helay derek shovin bal noo faahfaahi waxay ku heleen saddex dembi oo dembiga ugu weyn uu yahay dilka heerkiisa labaad ama second degree murder waxaa kaloo ay ku heleen dilka heerkiisa saddexaad iyo dilka heerkiisa labaad sida kafiisasho la-aantaa u dhaca marka saddexda dambe ayay ku heleen saddexda dambe iyuu ku ognaa derek shoven oo lagu maxkamadeynayay saddexdiinaba waxay kusoo celiyeen inuu yahay dembiile dembigan geystay waayahay marka sharci ahaan xabsi intee la-eg ayuu ku mutaysan karaa saddexdaasi dembi ee lagu helay eedeysanaha
nidaamka maaragtay sentencingka ama maaragtay xukunka minnesota sidaa uu yahay waxa waaye saddexdaa kii ugu sarreeya ee ugu sanada badan ayaa maaragtay lagu xukumayaa waxa waxay isticmaalaan la yidhahdaa concurrent marka dembiyadii lagu wada heloo dhan hal mar bay isla soconayaan marka kii ugu dheer ayaa maaragtay runtii lasoo qabsan karaa oo kaasaa lagu xukumi doonaa kaasina waa second degree murderka ama maaragtay dilka heerkiisa labaad kaas oo uu ku mutaysan karo laba iyo toban sano iyo bar meelahaas ayaa la qiyaasayaa inkasta oo laleeyahay shan iyo labaatan sano waa lagu mutaysan karaa haddana markii la fiiriyo askarigu inuu ahaa qof askari oo shaqa ku jira inuu ahaa qof aan dembiyo hore lahayn oo nadiif iska ahaa oo wax dembi oo hore uusan ugu jirin diiwaanka waxay u badan tahay in laba iyo toban sano iyo bar ay noqon doonto waa tahay garyaqaan amiin qoyska george floyd muxuu kaga dhigan yahay go-aankan dabcan qoyskii uu ka dhashay george floyd george floyd uma soo noqonayo oo wiilkooda dib uma helayaan marka dabcan mar walba waa dad maaragtay dee ka calool xun wixii wiilkooda ku dhacay hase ahaatee ugu yaraan waxay dareemayaan in cadaalad la mariyey askarigii dilay in uusan dilkiisii ku baaqanin marka xoogaa kolley niyaddaji bay u tahay arrintani iyo dadweyne fara badan oo kusoo xoomay hareeraha maxkamadda inkastoo securityga iyo maaragtay ammaanka maxkamadda aada loo adkeeyay haddana dhowr kun oo qof ayaa hareera taagnayd markii lagu dhawaaqay natiijada waxaad ka muuqanaysay farxad iyo iyagoo maaragtay reynreyn muujinaya ugu dambeyntii tallaabadani maxay ka bedeli kartaa awoodda xaddaafka ah eeay ciidanka booliska maraykanka u adeegsadaan dadka laga tirada badan yahay gaar ahaan dadka madow runtii arrintani waxay fariin cad u diraysaa booliska dalka maraykanka oo dhan gaar ahaana booliska gobolka minnesota iyo weliba gaar ahaan askarta askari walba fariin gooniya ku socota in ficilada uu geysta uusan maaragtay ku nabadgelaynin haddii uu qof dil u geysto ama uu maaragtay awood dheeraada isticmaalo marka arrintani runtii waxaa la rajeynayaa marka mustaqbalka dhow inay wax ka bedasho askartu siday dadka ula dhaqmaan talabaad waxaa la rajeynayaa in ay noqoto tani bilowga wada hadalka bulshada dhex maraya iyo in laga heshiiyo in dib loo furo nidaamka booliiska iyo maaragtay awoodda booliisku ay dadka u isticmaalaan oo tababarka booliiska wax laga bedelo oo maaragtay booliiska hubka laga yareeyo faraha badan ay isticmaalayaan iyo awoodda marka tan waxaa dad badan rajeynayaan inay noqoto bilowga wada hadal wax lagaga bedelayo awoodda badan oo booliiska u isticmaalo shacabka kaasi waxa uu ahaa garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota khadka telefoonka ayuu xalay igugu warramay haddaba sidee ayuu ahaa dareenka dadka gobolka minnesota iyo gobolada kale ee maraykanka kadib markii lagu dhawaaqay go-aankii xirbeegtida waxaan su-aashaas iyo kuwo kaleba weydiiyey saxofiga rogcadaaga ah cabdiraxmaan sheekh mursal oo horey uga tirsanaa warfidyeenadii radio muqdisho haatanna ku sugan gobolka minnesota
bismillahi raxmaan raxiim sameer waa mahadsantahay adiga iyo bahda v o a runtii aada iyo aad ayaa dadku neeftaaga soo booday sababtoo ah xabsi weyn baa jirtay haddii maanta ninka la yidhaahdo derek shovin oo loo haystay dilka george floyd uu baxsan xabsi ka baxsan lahaa waxaa shaki ku jirin in magaalada minnesora gobolka minnesora gaar ahaan minneapolis iyo gobollo badan oo maraykanka ka mid ah in ay ololi lahaayeen dab qabsan lahaa dhibaato iyo burburkii dhacay waagii hore markii dilku dhacay banaanbaxyadii rabshadihii boobkii ganacsiyadii la gubay baanankii la gubay wixii la burburiyey inay sheeko noqon lahayd tan ayaa ka daraan lahayd maxaa yeelay dadka madow ee dalkan maraykanka waxaa ku badatay booliiska in ay si micno darraa u dilaan aan laba caalina isweydiin wax caadi a iska noqotay wax ku gaara ma aha madowga maraykanka oo dhan bay ka jirtaa laakiin dadka madowga si aada ayaa loo ugaarsadaa haddii ay khalad yar galaan xabadda ayaa ku socotaa booliiskana ma fikiraan markay shuudgarayaan qofka oo ay dilaan kadib ayay fikiraan oo hadlaan in badan badan badanna way u martay marka arrintan waxaan rajaynayaa in dad badan oo hadda maxaakiimta horta maxkamadaha hor taagna maanta diyaar bay u ahayd inay dhaqaaqaan nasiib wanaag nasiib wanaag markii maxkamadii la yiri ninkii saddexdii qodobe lagu soo oogay baa lagu xukumay inuu dembigii galay dadkii guryahoodii kala aadeen waa waxaan sidaan horey u sheegay dadku neefta ayaa kasoo booday reer minnesota haddaan nahay maxaa yeelay aad iyo aad iyo aad bay khatar u lahayd arrintan haddii u fakan lahaa maanta booliiskani waan gartay waxaan ognahay in toddobaad ama laba toddobaad ka hor wiil kaloo madowa oo ku baxay gacanta haweeney booliiska ahayd guddoomiyaha gobolku isagoo ka bartay khibraddii george floyd markii uu dhintay oo derek shovin uu dilay inuu keenay ciidamada ilaalada xuduudaha markan ma jira diyaar garow dhinaca amniga ah markaad fiirsid magaalada minneapolis iyo magaalooyin kale gobolka minnesota
si aan si aan caadi ahayn baa loogu diyaar garoobay waxaa la keenay booliiskii keliya laguma ekaana waxaa la dalbaday waxaana yidhaahdaan national gaarka ciidan gobolka leeyahay oo ilaaliya markii xaaladda xumaato loo yeerto kuwii baa loo yeeray waxaa kaloo looga yeeray gobollada noo dhadhow ciidamada national gaarka inay baakureen u soo diraan gobolkan wayna soo direen magaalada ayaa lagu soo daadiyey meelaha halbowlaha ayaa la wada geeyey aad iyo aad baana loo cabsanayay shaqooyinkii horaa looga wada baxay oo guryaha la wada aaday magaalada waa cidlo wax socday wax dhaqaaqaya ma jirin maxaa maxaa dhici doona iyo sidee wax u dhici doonaan ayuu qof walba ku fikirayay waan gartay waan gartay cabdiraxmaan su-aasha la isweydiinaya waxay tahay arrintani wax ma ka bedeli doontaa habdhaqanka booliiska ee marka uu la kulmo dadka midabka leh gaar ahaan dadka madow
booliiska dhaqankii uu leeyahay maraykanka oo dhan wey markii qof madow arkaan waa qof u calaamadeysan inuu yahay dambiile hataa waxaa dhacda hadda ka hor wiil yar oo laba iyo toban saddex toban jir oo ku cayaaraya bustooladaha carruurta ku cayaaraan in inta loo wacay booliisu yiri nin madow baa qori wataa intay yimaadeen wiilkii ayagoon la hadlin ee xabad ku furayna dileen kadibna la arkay wuxuu haystay inuu waxaa carruurta ku cayaarta ahaa ilmo yarnin musu ahaa habdhaqankooda see u bedelmo waxay u baahan tahay in booliiska tababarro xoog loo furo marka la qorayo booliiska si xoog loo tababaro waa markaan kaa soo horbaxo ninka booliiska intaasoo bustoolada intaasoo qoriya intaasoo garuun ayuu wataa qaarkood hubka militariga ay qaataan culculus ayay qaataan waxyaabahaasoo dhan in la bedelo ayaa loo baahan yahay oo dhaqanka dalkan maraykanka ee qabaan oo dhan ee cunsuriyadda ku salaysan ee ah madowba hadduu kaa soo horbaxo inuu ama ku dilayo ama ku dhacayo taana in laga gudbo waa sheeko dheer oo boqolaal sano socotay waqti dheer bayna qaadanaysaa in laga bogsado kaasi waxa uu ahaa saxofiga rugcadaaga cabdiraxmaan sheekh mursal oo ku sugan gobolka minnesota iga warrameeyey dacwaddii derek shavin